dana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa galab khamiisa bisha nofembar ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatankan waa lix iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband idinkoo nagala socda boggeena v o e somaali com idaacaddana galabta iyo wararka v o e waxaa idiin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daandure qodobada aad ku dhegaysan doontaana idaacaddeenna galabta ee wararka v waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka banaadir oo bilowday maanta dhegeysiga dacwado musuq maasuq iyo ku-takrifal awoodeed ah oo loo haysto mas-uuliyiin shan iyo toban ah waxaa kaloo aan idihaynaa bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatooyinka daadadkii abaaraha ku soo noqnoqday dhulka soomaalida ee geeska afrika xalka ugu habboon ee wax lagaga qaban karo fatahaadaha iyo abaaraha isku xigxiga ee aynu maqlayno laba qayla dhaan oo wakhti dheeri u dhexaynin mid abaar yahay midna uu fatahaad yahay waxa uu noqonayaa in la helo nidaam dawliya oo isku dubaridan oo wata diyaargarowgiisa saadaashiisa sahankiisa
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiyey qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii oo aan idin akhriyo madaxweynayaasha marayka iyo shiinaha jo biden iyo shi jimpin ayaa kulan qaatay muddo afar saacadooda arbacadii shalay ku yeeshay meel u dhow magaalada san francisco ee dalkan maraykanka iyaga oo ka wada hadlay arrimo ay ka mid ahaayeen iska hor imaadyada milatari iyo ka ganacsiga daroogada biden ayaa ku soo dhoweeyey hogaamiyaha shiinaha guri ku yaala meel baadiye ah iyo beero meel qiyaastii soddon mayl koonfurta kaga beegan san francisco labadan mas-uul ayaa kulmay ka hor shirweynaha madasha iskaashiga dhaqaalaha ee dalalka asia iyo kuwa kulaala badda basifiga waxaana arrimaha ugu muhiimsan ee ay ka wada hadleen ka mid ahaa arrinta masiirka jasiiradda taiwan waxayna isku raaceen inay soo celiyaan xiriirkooda milatari oo go-ay kadib booqashadii afhayeenkii hore ee koongareeska maraykanka nancy pelosi ay ku tagtay taiwan bishii agost ee sanadkii labada kun iyo laba iyo labaatankii waxa ay labada hogaamiye isku raaceen in xiriirka labada waddan ka dhexeeya uu noqon doono mid mas-uuliyiinta ugu sarreysa ay hormood u yihiin si laga soo xigtay mas-uul sare oo ka tirsan maamulka biden waxaa kaloo labada mas-uul ay ka wada hadleen arrinta iiraan mushkiladda bariga dhexe iyo adeegsiga garaadka macmulka ah iyagoo isku raacay in farsamada oo loo adeegsado arrimaha nuklearka ay khatar weyn ku tahay caalamka shidaalkii ugu horreeyey ee khaza ayaa ka tallaabay sida lagu soo warramayo xuduudda masar kaasi oo ku socday hay-adaha qaramada midoobay laakiin aanu wax badan ka tari doonin caqabadaha shidaal la-aanta ah ee haysata dadaalka gargaarka bini'aadminimo ee khaza tom white agaasimaha hay-adda gargaarka iyo shaqada ee qaramada midoobey ee qaxootiga ayaa bartiisa ex ku sheegay in shidaalka uu sagaal boqolkiiba ka yahay shidaalka ay u baahan yihiin guddoomiyaha guud ee hay-adda gargaarka qaxootiga ee falastiin ee u n r w a philip lazarine ayaa isaguna sheegay in howlgalkooda oo dhan hadda uu qarka u saaran yahay inuu istaago isagoo ku tilmaamay wax laga naxo in shidaalka loo adeegsado hub dagaal shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in shidaal la-aanta motoorada cusbitaalada iyo soo saarka biyaha qaybinta gargaarka iyo isgaarsiinta iyo sidoo kaleeto qaybinta saadka gargaarka ay gacan ka geysatay xaaladaha sii xumaanaya ee laba boqol laba milyan ee aan idhaahdo laba dhibic saddex milyan oo ah dadka degan khaza ilaa iyo laba boqol oo dadka rohingaha ayaa waxay gaareen xeebaha aje ee dalka induneisiya maanta oo khamiisa madaxa kalluumaysatada ee gobolka aje miftax kud ed ayaa sheegay in la filayo dooni kale iyadoo tirada guud ee dadkana lagu qiyaasayo lix boqol qaar badan oo ka tirsan qowmiyadda rohinga ee muslimiinta ah oo la dhibaateeyey oo ah dadka laga tirada badan yahay ee mayanmar ayaa waxa ay raacayeen muddo sannado adduunyo alwaax ka samaysan si ay markaasi ugu baxsadaan dalalka muslimiintu ay ku badan yihiin ee bangaladesh maleeshiya iyo induneisiya iyo sidoo kaleeto dalka thailand warkiina dhegeystayaal waa naga intaas wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay waxaa gebi ahaanba kale xiran dhammaan degmooyinka gobolka waqooyi bari ee kenya waxaana fatahaado hor leh sameynaya webiyada dawa iyo tana river beeraleyda mandera ayaa sheegay in boqolaal beera ah ay waxyeelo soo gaartay iyadoo degmada wajaarna shacabka cunnada lagu geynayo dowladaha qobaatiga u kaca wariyaha v o e uga soo warama gobolkaasi maxamed faarax shire ayaa warbixinta nooga soo diray gaarisa isku socodka guud ee gobolkani waa uu kala xirmi mana jirto magaalo magaalada kale u gudubto qaatanna waxay dadku ka cabanayaan nolol xumo qaybo badan oo ka tirsan gobolkani ka jirto waxaa weeye maxamed nurafey oo odayga dhuudis oo ku nool magaalada dhuudis lo guryo badanoo waxaa jira laga barakacayo dadkii lahaa bannaan u ka joogo dadkii wuxuu u baahan yahay asaga ahay biyaha ay guryaha ka xirteen biyihii guryaha kasoo bajiyeen waxay u baahan yahay cawimaad ama heemad ay galaan ama hooy ama turracad kale ama biyo oo tractorin tilkeen laga qaado oo biyihii laga jeexo montaar looga jeexo waxaa la yidhaha maxamed salmaan ibraahim waxaan ku noolahay tuulada dhuujis oo ka tirsan barambara dhaartii roob dhacay iyo maanta dhexdooda guryaha anaga kumooyno daad baana qaaday dowladdina waxaan gurmad iyo maaragtay dhaqdhaqaaq aan ka hayna ma leh ilaaha koontigeeda iyo wax kastaaba dhan dowladoo dhanba wax nooga imaaday ma jiro deegaanada qaarkood waxay ku jiraan goodoon ka sarreeya gobolada kale dadka haatan ay ku jiraan waana degmooyinka inta badan hoos dhaca webiga taana river ee bartamaha gobolkani dhex maro iyo webiga dhaawah ee inta badan dhex mara countiga mandera kacaasoo dadka deegaanka countiga mandera ay sheegayeen haatan webigii uu ka soo leexday goobtii loogu talagalay boqolaal beeraleyana ay ka dacwoonayaan in beerahoodii haatan dhanka etoobiya ay mareen magacaygu waa xulbaale cabdinuur oo ka mid ah odayaalka hareeri meesha haddaan joognana waa hareeri meeshii raadkiisaas mari jir webiga waa ka soo gudi waxaas ka soo baxay dameerdhaan waxaas ka dhacaa ilaa dhakaaje xeelada dhakaaje agteeda beerta sagaari loo yaqaan aska dhaca meeshaas waxaa gudaha etoobiya gelaysa ilaa raafli lix boqol toddoba boqol oo sohimooda galaysa oo eka dhuldhan galaya beero waaweyn oo caan ayaa galaya oo la tabcanay oo hadda mashiimahaba ay yeelaan waxaan haweysiinaynaa inaas dhibkaas dhacay dhul weynna etoobiya mari haaye oo kenyaba ka tirsanay waana lagu beero waaynhayaa webiga combritrraadkiis hadda biyihii waa noqdeen oo falaadh isaga waa noqdeen laakiin asagaaba inta mari haayo waxaad hadda arkaysiin waa biyihii caadias intu soo marin xagga waxaa mari haysa nus yaraa mari haayo xaaladaha haatan adag ee gobolkani ka jira waa cuni dari deegaanada qaarkoodna cunooyinkii loogu talagalay hay-adaha iyo weliba dowladda ugu talagashay ma jira wadooyin rasmi oo la marin karo waxayna dowladda countiga wajeer haatan bilowday mashruuc ay u talagashay in diyaaradaha qumaatiga u kaco raashin ay ku gaarsiiso sidaasina waxaa sheegay gabaratoraha countiga wajeer mudane axmed cabdulaahi jiir
labaatan taan oo cunna neetiyaashii kaneecada iyo daawada biyaha iyo daawooyin kaleba oon rabno berri iyo beri dambe insha allahu tacaala inaan u raadino diyaarado yaryar oo geeyaan tuulooyinkan sidaad u qaaday amase waddooyinka ay ka go'een kuwa ugu dardaran saad ogsontihiinba roobkan iyo daadkan dhulka socda magaalooyin badan iyo tuulooyin badan ayuu xiray marka waxaan isku dayahaynaa insha allahu tacaala dadkii loo gargaaro roobkan oo ilaa iyo bisha labaad ee sanadka soo socda dowladda dalkani kenya waaxdeeda saadaalinta hawada ay shaacisay dowladda dalkani kenya ilaa iyo haatan masiibo qaran kumaysan dhawaaqin xaaladda haatan ka jirta gobolladuna khatar adag ayay ku jirtaa welina waxaa la filayaa in biyaha biyixeenada waaweyn ee korontada dhaliya lagu soo daay doono xilli walba webiga taana river taasoo khatar culusgelin karta dadka deegaankuna haatani cabsi fara badan ay ka qabaan maxamed faarax shire v o a
saraakiisha caafimaadka ee soomaaliya ayaa waxa iyana ay ka digayaan cudurro ka dhalan karaya biyaha daadadka ah ee ku soo rogmaday magaalooyin ka mid ah gobollada dalka meelaha fatahaadu ay ku dhufatay cabsida laga qabo cudurrada inay ka dilaacaan waxaa ka mid ah magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wariyaha v o a ee beledweyne xuseen xasan dhaqne ayaa weydiiyey dhaktar sharmaarke cabdulqaadir cajiin waxa ay tahay saameynta caafimaad ee ka dhalan karta dadka iyagu ku dhex nool ama cabbaya biyaha daadadka
saameynaha ugu waaweyn ee ay keensanayso waxaa ka mid ah inay ka dhashaan xanuunno waaweyn sidoo kale waxaa ka dhalan karaya ugu badan xanuunada ka dhasha waterborne diseaseska xanuunada loo yaqaano ee biyaha ka dhalan jiray ay ugu horeeyaan ugu waawen yihiin inay ka dilaacaan kaneecadii iyo malaariyadii sidoo kale ay ka dilaacaan xanuunadii shuban biyoodka ama acute watery disease diarrheal diseaseska loo yaqaanay gaar ahaan colera oo kale waxaa kaloo ka dilaaci karaya oo ka dhalan karaya saameynta iyagu ay gaasiistaan in nafaqa darro iyo iyo iyo iyo carruurtii yareed ay ku keento oo ay saamayso leanno dadkii deegaanka ahaa markii ay ka barakacaan deegaanadoodii waxaa laga yaabaa inay waayaan baadkii iyo jalkii ay caruurtii iyo nafaqada ay ka heli lahaayeen saameynahaasoo dhan waxaa ka halis badan oo dhibaatada ugu weyn gaarsiisan kara oo iyana si weyn u saameynaya goobihii caafimaadka ee dadka lagula tacaali jiray markii hore ay deegaanka ahaayeen oo ay maanta si weyn u wada saameysay biyihiina ay wada galeen oo fatahaadihii cisbitaalada laftirkoodu ay saameeyeen taasoo keenaysa in adeegyadii caafimaad ee dadku ay heli jireen markii horeba haba yaraadaane haddana la waayo malaariyada oo kale dadku waxay iska yaqaanaan in malaariya qof marka ay ku dhacdo malaariya ahaan uun ugu dhacdo ay yaqaanaan laakiin waxa ka dambeeya ay keeni karayso malaariyadaas haddii dawo iyo iyo gargaar caafimaad ay heli weydo ma yaqaanaan waxaa ugu badanoo ay keeni karaysaa malaariyadaasi inay keento cerebral malaria wax la yidhaahdo oo brainkii iyo maskaxdii ay u gudubto keento wax la yidhahdo pulmonary edema acute renal failure inay keento keliyihii qofka ay ka saamayso iyo saameyno kaloo fara badan sidoo kale xanuunadan waxaa afrayn kara oo soo raaci kara mararka qaar in skin infectionskii iyo skin diseaseskii oo dhan ay soo raacaan leano parasitosis wax la yidhahda iyo parasiteskii baa ku nool biyaha kuwaasna waxay keenayaan inay cuduradii maqaarka ku dhacay iyo skinka oo dhan ay saameeyaan ay ka dhashaan marka saameynta caafimaad ee ka dhalan karta waa mid aad iyo aad u baahsan waxaana taa nooga halis badan maanta adeegyadii caafimaad ee la heli lahaa oo meesha aan jirin
waa mahadsantahay doctore maxaa looga hortegi karaa saameynta iyo halista caafimaad ee ka dhalan karta fatahaadda
aad baa mahadsantaha xuseen walaal waxaa looga hortegi karaa maadaama waxaanay wax biyo ka dhashay ay yihiin inaynu biyaha xoogga saarno oo aada loola tacaalo tusaale ahaan in dadku haddii ay heli karayaan biyo nadiifa sida kuwii biyadii maayasaxada ama caadadaha ku jiray inay isticmaalaan wixii cunto iyo wixii cabis ah haddii kalena oon la helaynin kuwaasoo aysan available ahayn in la isticmaali karo colorin iyo in biyaha dawooyin lagu daro haddii kuwa laftirkooda aysan suuragal ahayn oo dadku aanay wada helaynin maadaama barakac iyo iyo lagu jiro in la wada guuray dadku waxay isticmaali karayaan in biyaha la karkariyo ugu yaraan soddon daqiiqadood kadibna loo isticmaalo weelal nadiifa oo lagu kaydin karayo biyaha cuntada oo kale marka qofku uu diyaarinayo ama karinayo wixii in aad loo maydho cuntadii gacmihii qofku aad mar walba uu isaga maydho caruurtii si fiican loo ogaado xaaladoodii suuliyada dadku wada isticmaalayaan ee overcrowdkan iyo bulshadan isasaarka iyo isku raranka noqonaysa hadhow marka ay barakacaan in la kala yareeyo haddii la kala yareyn karayo haddii kaleetana in xuseenow waxa muhiima meelaha lagu xaajoonayo oo meelo bannaana haddii ay noqdaan in ay noqoto meelaha dadku usoo barakaceen meel at least u jirta soddon mitir oo kale laga fogeeyo qof kasta markuu bannaanka kusoo saxroodana saxadii uu soo asturo sidoo kale waxaa aad lagu yarayn karayaa in la isticmaalo mara kaneecooyin in la isticmaalo dawooyinkii kaneecada ama ka hortag ha u qaato qofku ama kaneecada lafirkeedii marka ay ku dhacdaba act therapieski ha isticmaalo artemisinin based combination therapy wixii la dhihi jiray maxay tahay doctore talada guud ee aad leedahay ugu dambeyn waa sii lahayd dadka beledweyne gaar ahaan kuwa fatahaadda biyaha ku dhex nool
aad baa umahadsan tahay walaal xuseen ka bax caafimaad ahaan waxaanu kula talin lahayn kolleyba sidaan hore uga dhawaajiyeyba in sara loo qaado nadaafadda guud waayo nadaafaddu waa shayga keliyaata ee xanuunka iyo caafimaadka inoo kala dhaxaysa maadaama haddii nadaafaddaas aynu ilaalin kari weynana xanuuno fara badan oo nadaafadda la xidhiidha ay ka dilaaci karaan sida infectious diseaseski si guud oo kale ka deegaan ahaanna waxaan kula talin lahaa deegaanku dhibtan iyo iyo iyo iyo mashaakilkan fatahaaduhu waa mid soo noqnoqda waana mid sanadkiiba sidaad arkaysaan laba jeer haddaanay kaba badanba imanaya marka ka deegaan ahaan iyana inay ka tashadaan oo roblemkan roblem la xallin kara weyaan marka wax allaaliyo wixii taagtooda ah inay biyahan iskaga xakameeyaan webigaa soo fatahaya mar walba qorshayaashii iyo iyo iyo wixii dowladdu kaga wajahan ay ay dadka uga hortagto insha allah aad baa umahadsan tahay
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa doctor sharmaake cabdiqaadir cajiin oo u waramayey wariyaheena beledweyne xuseen xasan dhaqane haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan abaaraha iyo daadadka ku soo noqnoqda dhulka ay soomaalidu ka degto geeska afrika ismaaciil xuseen ayaa soo jeedinaya
anti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun iyo saddex iyo labaatan waxaa gobolka geeska afrika uu la kowsaday mid ka mid a abaarihii ugu darnaa muddo afartan sannadood ah abaartan ayaa salka ku haysa isbeddelada cimilada ee saamaynta xooggan ku yeeshay mandaqadda geeska afrika iyo meelo kale oo caalamka ah haatan oo lagu jiro dabayaaqada sannadka labada kun iyo saddexiyo labaatan waxaa meelo ka mida deegaanada soomaalida laga soo sheegayaa roobab fatahaado iyo duufaanno khubarada dhinaca deegaanka ayaa saadaalinaya in laga yaabo in xilliyada soo socdana laga cawdo abaaro iyo biyayaraan soodmana waa ku mahadsantahay wacyigelintaa sii kordhiso dadka in looga digo meelaha khatarta leh inay ka dhaqaaqaan kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka digayey halista ka dhalan karta roobabka iyo fatahaadaha ka jira deegaano ka mida soomaaliya soomaalida weligana dhici jirtay waaga jiilaalku markuu dhaco meeshii biyoqabatin ahayd ama biyo mari jireen ayaa nolosha ay ku soo hartaa marka waadiyada ama geedaha oo haraf waadiga qarkiisa ku yaallo ama waadiga dhexdiisa oo ceelad yaryaroo biyo laga cabo laga qoto iyo waxbaa meel yaroo maxaan ku rahdaye xooluhu ay daaqaan oo biyo beriga ku hareenoo muxuu ahay cagaaran iyo waxbau leeyahay xilliga jiiraalkaa marka waa la degaa waa la iska dhex degaa ayadoo sidaas waadigana biyaha oo wadaahi roob meesha aad degantaa ku da-ay maaha waa roob maxaanku rahdaye meeladan arkeyn biriqdiis xataa ad arkan ka da-ay marka ma marka qaarkood early warningka muhiimadda uu leeyahay waay dhinaca somalilan oo ka mida meelaha ay abaaruhu saameynta xooggan ku yeesheen ayay haatan ka da-ayaan roobab xooggani khubarada dhinaca deegaanka ayaa soo jeedinaya in la joogo xilligii laga faa'iidaysan lahaa in lala yimaado qorshayaal looga faa'iidaysanayo biyaha roobka ee badaha ku darsamaya waa kan doctor cabdiraxmaan gaas oo shahaadada digtoorada ku diyaariyey horumarka waara iyo diblomaasiyadda
xalka ugu habboon ee wax lagaga qaban karo fatahaadaha iyo abaaraha isku xigxiga ee aynu maqlayno laba qayladhaan oo waqti dheer u dhaxaynin mid abaar yahay midna uu fatahaad yahay waxa uu noqonayaa in la helo nidaam dawliya oo isku dubaridan oo wata diyaargarowgiisa saadaashiisa sahankiisa siyaasadiisa iyo in la helo nidaam karti iyo hufnaan ku dhisan oo maalinta abaar la joogana adkaysigeedii dad iyo duunyaba u diyaargarooba maalinta roob iyo xilli fatahaad la gaadhana diyaargarowgeedii iyo ka hortegeedii iyo haddii ay dhacdo maamulidii sabato bixinta iyo nidaamkii lagu sabato bixin lahaa sii diyaarsada oo aanay ku noqonin filanwaa iyo waxa aan loo fadhiyin inaynu sanad kasta madaxa gacmaha saarno waxaan isleeyahay xalka ugu haboon wuxuu noqonayaa nidaam dawliya oo heer qaran ah oo adag oo hufan in la dhiso iskaashi gobolna la sameeyo oo arintaasi maaha arin wadan gaara ku kooban waa arin gobolka oo dhan ka dhexeysa wadan kastana ka dhici karta waxay u baahan tahay in la helo nidaam goboleysan in badan waxaa lagu dhaliilaa hoggaanka siyaasiga ahi inaanay dejinin qorshayaal looga faa'iidaysanayo biyaha xaddaafka ah ee ay keenayaan robabka ka da-aya somalilan kuwaas oo wakhti yar kadib ay dhici karto in oon iyo biyola-aan laga cawdo wasiirka sii haya xilka wasaaradda biyaha haatanse loo bedelay wasaaradda warfaafinta ee somalilan cali maxamed xasan cali mareexaan ayaan hordhigay in uu jiro qorshe dowladeed oo ku saabsan qabashada biyaha roobka si looga faa'iidaysto xiliyada abaaraha markay siyaasad tahay way jirtaa iminka waxaanu bilownay dhaamam dhaamamkii hore ka waaweyn waxaa fiir dhaamis la yidhaahdo ilaa toddobaatan kun ilaa sagaashan kun ilaa boqol kun oo mitri kiubik qaadaya kuwaasu xilliga roobaadka haddii la waayo ama laba la waayo waxaa laga yaabaa deegaamada ku dhowdhow inay gaadhsiiyaan xilliga dambe oo ama guga labaad ama dayr haddii la waayo guga ku xiga waa kuwa iminka waanu wadnaa dalka waa aad bay sida dee idaacadaha laga dhegaystiyo tifiyada dalka aad baanu ugu baahinay iminka kuwo kaloo badanoo qorshaysayna way jiraan laakiin arrinta muhiimka ah ee lagu joojin karaa waxaa weya in dhaamama waaweyn oo biyo xidheenaa la sameeyo sirfay waa yaallaa sahan goobii laga samayn lahaa waanu haynaa siyaasaddii way taallaa laakiin waxay ku xidhan yihiin dhaqaale badan oo dalka dee dhaqaalihiisana waa laga wada warhayaa marka halka dhaamo kale muxuu ku kici karaa wuu kala duwan yahay wuxuu ku xidhan yahay inta uu leeg yahay wuxuu kaloo ku xidhan yahay jugrafikali meeshuu ku yaallo maalan dhaamka gebeley laga sameeyo dhaam weynaa oo dhowr milyan oo mitrikubi qaadaya lacagta ku baxday waa wax yar waa wax laba milyan oo dollar ka yar marka waxaa laga faa'iidaystay buuraha dhexdiisa iyo dhulka ku yaallo markaa buuraa la xidhay markii buurtii la xidhay dhul laba boqol iyo konton mitir baa la xidhay laba buuro dhexdooda marka spiilway iyo biyo ka baxayeen si aanu daadka u jabsan ama aanu meesha ciid ka soo bixin baa loo sameeyey marka lacagtiis waa yartay laakiin dhulka abaaruhu biyola'aantu ka jirta ee dhulka haadoodka ah iyo dhulka eriyadaasoo kale ah ama dhulka dee buuraha ay aad u kala fog yihiin wuxuu u baahanayaa laaga badan oo aad u badan buu u baahanayaa kuwa imika booramo kale oo biyo xidheen sarfey laga sameeyey magaalada soddon milyan baa lagu qiyaasay marka dhaqaaluu ku xidhan yahay boolicy ma ka leenahay dee haa sarfey iyo sahan ma la qaaday haa laakiin kuwa weyne dhaqaalay ku xidhan yahay kuwa yarar baanu imika samaynaa oo kuwa yarar lama odhan karay lakiin wixii jiray oo dhan aad iyo aad uga waaweyn
waxaa kaloo qodaan ceelal kala duwan sanadkii imse ceelba qodaa
sanadkii way kala duduwan yihiin waxaa laga yaabaa dadka brifate baa qoda oo dad gaara baa qota dowladdaa qoda dowladda ama bajetkeedaa ka qoda ama dowlado kale ha ku caawiyaan ama hay-ada ku caawiyaan marka laysu wada geegeeyo waxaa laga yaabaa inay siddeetan toddobaatan meelahaaso kale inay noqdaan baa laga yaabaa marka toddobaatan ceel siddeetan ceel iyadoo la qodayo haddana biyahaasi inta badan waxay ku tiirsan yihiin biyaha dhulka hoostiisa laga keeno ma jirtaa siyaasado ama qorshe idinka yaalla waayo biyahaas waxaa laga yaabaa inay dhammaadaan waxaana dadka deegaanku ay inta badan ku doodaan inaanay ahayn arrin waarta sababtoo biyahaas xilligii doonaan bay dhammaan karaan waxay taageeraan biyahan kale la qabto marka ma jirtaa siyaasado aad ku xakamayn kartaan inta ceelay tahay in la qodo wakti sanadkiiba mise wixii hadba aad heshaan unbaad isticmaashaan
dadka dalka baahi biyood baa ka jirta ceelo la qodayo oo la maalgelinayo ma joojinno laakiin waxaanu samaynaa goobaha ayaanu u kala xullaa oo site selectionis baanu samaynaa maalan hargeysa oo kale dhulka ay biyuhu uga yimaadaan ee geed debliya eriyadaas in biyo laga qodaa waa ka mamnuuc biyaha horta dhulka hoostiisa ee la yidhaahdo ground waterku wa- waa kuwa xagga sare ka yimi marka een, haddii aada loo bamgareeyo ee water tableka hoos buu dhacaa inta sida loo isticmaalana way way ku xidhan tahay laakiin ee, warwar badanoo sidaasoo kale ah oo dalku qabo oo ma jirto marka sahanka la eego deegaano badan oo soomaaliya ku yaala oo ay ka mid ahaayeen dhulkii ay abaaraha darani ka jireen ayaa iyaga laftoodana ay xilligan halis ku hayaan fatahaadaha ka dhashay roobabka iyo duufaanada ku dhuftay wariyaha v o a cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ku eegaya saameynta isbeddelka cimilada iyo siyaabaha looga hortegi karo bilowgii sanadkan sii dhammaanaya waddamada ku yaala geeska afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay waxa ay wajaheen abaartii ugu baanayd ee gobolka soo marta muddo afartan sano ah kumanaan qof ayay saameyn taban ku yeelatay waxayna culimmada deegaanku ku fasireen in abaartu ay la xiriirtay isbeddelka cimilada oo dalalkan dhibaato adag ku haya hadda oo sanadka laba kun saddex iyo labaatan uu sii dhammaanayo waxay soomaalidu la tacaalaysaa daadad magaalooyinka ay maraan webiyada jubba iyo shabeelle ayaa badankood laga qaxay halka roobab xooggan oo ka da-ay meelaha ay ka mid tahay muqdishona ay dhibaatooyin muuqda geysteen sanad qura ayay soomaaliya wajahaysaa laba mushkilad oo si weyn isu diidaya haddaba maxay salka ku hayaan dhibaatooyinkan waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdulqaadir garaad cali oo ah agaasimaha hay-adda wadaniga ah ee somali center for climate change Ee, midda abaaraha soomaaliya waxaa mar walba u keena inay abaaraha saas ugu nuglaato ee, qodobo badan qodobadaas waxaa marka kow ka dhigi karnaa geography locationka soomaaliya geography ahaan meesha ay ku taalo ee, topographiga soomaaliya iyo isbedelka cimilada qaabka soomaaliya u- ugu nugushahay u saameeyo Ee, marka abaaraha la dhaho ee, soomaaliya geographical ahaan waxay ku taalaa ee, zone la dhaho ee, intertropical convergence zone itc itcz ee, zoonkaas waxaa isku gudbo oo ku kul gudbo oo iskugu yimaado dabeelaha southern and northern labada dhinacba ka yimaado ee, marka waxay sababaysaa dabeelahaas iyo waxyaabahaas hemisferkaas halkaas ku gudbayo o dhan in soomaaliya low pressure atmospheric low pressure ay noqoto oo atmosferikeeda low, low pressure uu noqdo ee, waxay kaloo sa- sameyneysaa inay reduce gareeyaan wixii zoonkaas joogo dhan waxaa mar walba ku yar roobabka ku yar marka roobabkaas ayagu ay ku yaryihiin oo soomaaliya zoonkaasi ku taalo haddana soomaaliya waxay sii samaysay in dhulkeedii ay ka dhigtay dhul saxara xigeena saxara xigeenka waxaa keenaa dhulku inuu noqdo markii dhifis- isha dhirta aada loo jaro oo dhulkii uu noqon waayo dhul biyaha absorb gareeya oo dhi- biyaha dhuuqi karo uu noqon waayo marka soomaaliya dhulkeedii waa dhul dhir aanan lahayn at the same time zoonkaas geographical ahaan zoonka i t c z ku taalo ee, daadadkii waxyaabahaasa dhulkii ma aha dhul biyo dhuuqi kara ma aha haddii maanta roob yar ee buurta korkeeda soomaaliya ka da-o kasoo qaad dhulka la sareeyo kale hadduu roob ka da-o istreed dhulka hoose biyaha waa u imaanayeen sababtoo ah ee, dhulkii kore dhir ma laha meelay biyaha celin karaan ma laha Ee, haddana waxaa dheer taasoo kale geographical locationka soomaaliya fatahaadaha iyo roobabka ugu culus waxay ka imaadaan dhankan badda india ka imaadaan hadda ilniinoo kale soomaaliya way u nugushaa because ayadaa badda ugu dhow dadka bartay cilmiga deegaanka kana faallooda ayaa ku tilmaamaya mushkiladan ka jirta soomaaliya mid aan la iska indhatiri karin oo ay xiriir la leedahay isbeddelka cimilada sidaasi oo ay tahayna aysan soomaalidu ku baraarugsanayn sida uu ku doodayo cabdilatiif cumar oo ah macallin wax ka dhigay jaamacadaha dalka oo ku sugan magaalada muqdisho cabdicasiis warn ahaantii waa nasiib een, daro aada u weyn in soomaaliya sanadka gudihiisa ay marna abaar daran ay wajahdo biyo la-aan isla sanadkii bilooyin markii abaarta ay jirta kadibna aan aragno een, fatahaad oo maxay ahayd halis gelisa dadka iyo dunyadii iyo hantidoodii Een, waxaa mushkiladda ugu weynay maxay ahayd hadda ay ka imaaneysaa waxa waaye isbeddelka cimilada oo bulshada soomaaliyeed inta badan ayna ku baraarugsanayn soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada een, ugu hooseeyay markii laga hadlaayo ee, saameynta isbeddelka cimilada sa- ee, contributionka ay ku leeyihiin oo kaleeto waxaa la sheegaa zero point zero three oo aada maxay ahayd contributionkooda inuu u yaryahay haddana dadka oo dhibta ugu fara badan wajahaan waaye manaa wadanka labaad camala lagu qiyaasaa dhibaatada ama saameynta isbedelka cimilada markii laga fiiriyo dhir badan ayaa laga jaray deegaano ka mid ah gobolada ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya bilowgii qarnigan waxaana laga shiday dhuxul loo dhoofin jiray dalal kala duwan oo caalamka ah inkasta oo hadda la mamnuucay haddana dhibaatooyinka taagan waxaa qayb ka ah in dhul ballaaran oo ay dhirtaasi ku taallay uu noqdo mid saxarowe ka ah taasina ay sababtay inuusan yeelan biyoqabad xilliyada roobka waana sababta daadadku ay ugu badan yihiin soomaaliya haddaba xal ma loo heli karaa arrimahan waa kan mar kale cabdulqaadir garaad xalka iyo abaa xalka abaaraha iyo daadadka laba xalay u baahan yihiin xalna wuxuu noqonayaa xal gaaban oo dhow oo islamarkaas si deg dega hore looga qabto xalna wuxuu noqonayaa xal fog oo mustaqbalka foga xalka sida dhow oo short taramka ah waxaa waaye in gargaar deg dega loo fidiyo dadka abaaraha iyo fatahaadaha ay fidiyeen ay saameeyeenba sida in gargaar cunto la gaarsiiyo biyo nadiifsa in la gaarsiiyo abaaraha iyo daadadka labada waxaa ka dhasha cuduro faafa oo aada u faafa ayadan in medical assistance dadkaas loo gaarsiiyo arrimaha marka xalalka long term solutionska waxaa ugu fiican ayadana in wadanka loo dhiso water infrastructure sida dams in loo dhiso isheg reserveries in loo dhiso sometimes xitaa biyaha in laga faa'iidaysto oo qaar irrigation ahaan system in loo dhiso oo water resource ahaan looga faa'iidaystaba marka waxyaabahaas oo kale waxay u baahan yihiin
abdiladiif cumar ayaa dhankiisa qaba in la helo qorshe qaran oo looga baaraandegayo mashaakilka la xidhiidha dhibaatooyinka dabeecadda ka dhasha mushkiladda inay waxaan soo laalaabtaan waxaa qayb ka ah qorshe xumo oo maxay ahayd ay si guud na haysato ama dhanka dowladda haladha ama bulshooyinka laftirkooda meelaha fatahaadaha ay inta badan ku soo laalaabtaan degan ha ahaadaan lannu sanadkii the same scenario waa kusoo laabanayaa xal aana in laga biyobaxaha markay biyaha markay fatahaad imaato in laga carara aanan ahayn oo markii biyaha meesha ay ka tagaan la imaa xalaan ahayn lama garanayo iyoadihii adduunkii in loo qayla dhaansado marka qorshaqa waxay u baahan tahay oo qaran in lala imaado oo xal waaro looga qabanayo arrintan fatahaadaha iyo abaaraha soo laalaabanayo soomaaliya oo horey ula tacaalaysa dhibaatooyin amni oo ka dhashay dowlad la-aantii muddada dheer jirtay iyo ururo argagixiso ayaa haddana waxaa ugu sii darsoomay dhibaatooyinka la xidhiidha dabeecadda kuwaasi oo iyana u baahan in xal loo helo mahadsanid barrow isbeddelka cimilada ayaa haatan si weyn looga dareemayaa qaybaha kala duwan ee nolosha ha ahaato abaaraha daran fatahaadaha iyo duufaanada dhaca xilliga barwaaqada ama khalkhalka ku yimi xilliyadii la heli jiray roobabka guga ama kuwa dayrta taasoo muhiim u ah beeralayda ama xoolo dhaqatada si ay ugu jaangooyaan wax beerashadooda ama in lagu beego xilliga ay xooluhu dhalayaan xilli barwaaqo ah dhegaystayaal intaas waxaa naga eeg barnaamijkeenii bandhigga v o a
mahadsanid kaasi wuxuu ahaa ismaaciil xuseen farjar oo soo jeedinayay barnaamijka bandhiga v o a maxkamadda gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ayaa maanta bilowday dhegeysiga dacwado musuq maasuq iyo ku tagrifal awoodeed ah oo loo haysto mas-uuliyiin shan iyo tobanah inta badan xubnaha maanta maxkamadeyntoodu ay bilaabatay ayaa ka maqan dalka wariyaha v o a zaynab abuukar maxamed ayaa warbixinta nooga soo dirtay muqdisho
xubnaha maxkamadeyntooda ee maanta bilaabatay ayaa waxaa ka mid ah agaasimayaashii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda maxamed aadan koofiya cabduqaadir cilmi cali cabdul iyo sidoo kale agaasimihii hore waaxda canshuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda muxidiin xasan juru saabey iyo ku-xigeenkiisa iyo mas-uuliyiin kale oo sida la sheegay ka tirsan wasaaradda maaliyadda inta badan xubnaha dhagaysiga dacwadooda bilaabatay ayaa maqano ah iyaga oo siyaabo kala duwan dalka uga baxay hase yeeshee xafiiska xeer ilaalinta qaranka xubno ka socday ayaa soo bandhigeen eedeymaha loo haysto xubnahan oo ah xatooyo xoolo dadweyne gaar ahaan lunsashada malaayiin doolar gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud oo furay maxkamadda ayaa sharaxay qaabka loo wajahayo kiiskan maadaama mas-uuliyiintan ay yihiin maqane eedda koowaad ee eedeysanaha koowaad maxamed aadan jamcaale koofi waxaa xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku ku eedeynayaa qodobka laba boqol afartan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka toddobaatan iyo kow oo ah ka qayb qaadasho dambi ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo gudasho la-aan waajib iyo mas-uuliyad xafiis dowlad si waafaqsan qodobka labaiyo tobanaad afartan iyo lixaad faqradiisa koowaad iyo qodobka konton iyo shanaad ee sharci lambar toddobayo toban soono baxay shan iyo labaatankii bishii labaiyo tobanaad laba kun sagaaliyo toban sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah wuxuu si ulakac ah ugu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne ah eedeysane cabduqaadir cilmi cali cabdul waxaa xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranku ku eedeynaya qodobka laba boqol afartan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka toddobaatan iyo koowaad oo ah ka qayb qaadasho dembi iyo gudasho la-aan waajib iyo mas-uuliyad xafiis dowladeed si waafaqsan qodobka labaiyo tobanaad afartan iyo lixaad faqradiisa koowaad iyo qodobka konton iyo shanaad ee sharci lambar toddobayo toban ee sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah wuxuu si ulakaca u kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne iyo lunsasho iyo ku takrifal hanti dowladeed hanti iyo dakhli dowladeed xudiin xasan jurus waxaa xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranka kusoo eedeeyey eedda ku xusan eedda ku xusan qodobka laba boqol afartan iyo kow ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka toddobaatan iyo kow oo ah ka qayb qaadasho dembi ee xeerka ciqaabta iyo qodobada afaraad iyo konton iyo shanaad ee sharci lambar toddobayo toban ee sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah wuxuu si ulakaca uu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne luunsasho iyo ku takrifal hanti iyo dakhli dowladeed oo uu xaraynteeda mas-uul uga ahaa dowladda dakhligaas oo ah kan kasoo xiroon jiray adeega fiisa kordhinta dalku joogga iyo ruqsadda shaqaalaha ee la siiyo shaqaalaha shisheeye hantida uu xadideeda ka qayb qaatay waxa ay dhan tahay labaatan milyan sagaal boqol soddon iyo laba kun shan boqol iyo toddobaatan dolar dhinaca kale abukaate zakariya ismaaciil nuur oo qareen u ah saddex eedeysane ayaa sheegay in maxkamadda gobolka banaadir aysan awood u lahayn in ay qaado kiiska koofi maadaama uu ka tirsan yahay hay-adda nisa magacii waa zakariya ismaaciil nuur waxaan qareen u ahay saddex eedeysane oo kale ah maxamed aadan jimcaale koofi cabdulqaadir cilmi cali iyo jacfar maxamed axmed ishortaaggaygu ku saabsan ikhtisaasku wuxuu khuseeyaa hal eedeysane oo keliya eedeysanahaasoo ah maxamed aadan jimcaale koofi labada eedeysanoo kale waxa ishortaag oo ikhtisaas la xiriira kama qabo mudane guddoomiye mudane el garsooryaal maxkamadda sharafta leh ishortaaggaygu wuxuu waxaa saldhig u ah qodobka boqol iyo shan faqradiisa koowaad xarafka ba tirsiga koowaad iyo xarafka i xarafka tirsiga koowaad ee xeerka habka ciqaabta mudane guddoomiye mudane el garsoorayaal eedeysanayaasha waxaa ka mid ah eedeysane ciidan ah oo gaashaanla sare ah kana tirsan ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka sidoo kale waxaa jiro eedeysanayaal kale oo ayagana askar ah ama ciidan ah laakiin qareenno kale ay difaacayaan marka waxaan rabaa aniga inaan ku ekaysto si guud eedeysanaha aniga aan qareenka u ahay ee maxkamaddu ii magacowday mudane guddoomiye garsoorayaal waxaa jira su-aal sharci oo la xiriirta ikhtisaaska iyo awoodda maxkamadda gobolka banaadir ee ku aadan qaadidda iyo ka garanaqidda dacwaddan lidka ku ah muwakiilkeyga taasoo aan u aragno inaynan maxkamaddu awood u lahayn inay ka garnaqdo ama dhegaysato dacwaddan gaar ahaan dacwadda lidka ku ah eedeysane coofis xeer ilaaliye ku-xigeen farxaan xuseen maxamed oo ka jawaabayay is-hortaagga qareennada difaacayay eedeysanayaasha ayaa yidhi anagoo ka jawaabaynaa doodda is-hortaagga sharci ee uu ku keenay inaysan maxkamaddu ikhtisaasu lahayn abukaati sakariye oo difaacaya mid ka mida eedeysanayaasha ay akhriday maxkamaddu eedooda mudane guddoomiye ayaan rabnaa inaan sidan soo socoto uga jawaabno si waafaqsan qodobka boqol iyo lix faqradiisa koowaad xarafka ah mudane guddoomiye marka koowaad xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku wuxuu aaminsan yahay oo u qabaa inay maxkamaddu ikhtisaas sharciga waafaqsan u leedahay inay qaado dhegaysato kana garnaqdo dacwadda loo haysto eedeysanaha uu abukaatuhu ka keenay surtaaggaas horey maxkamadda gobolka banaadir ayaa u xukuntay saraakiil dowladeed oo iyana loo haystay musuq maasuq kuwaas oo qaarkood lagu riday xabsi sannado ah halka kuwo kalena ay maxkamadda sii deysay balse waxaa raacfaan ka qaatay xeer ilaalinta iyadoo xubnaha la sii daayay kiiskooda ay la wareegtay haatan maxkamadda racfaanka mas-uuliyiintan lasoo eedeeyey qaarkood ayaa horey u sheegay in kiiskooda la siyaasideeyey iyagoo iska fogeeyey eedaha loo haysto saynab abuukar v o a muqdisho
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay waxaad naga dhegeysanaysaan washington idaacaddana galabta iyo wararka v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waxaanu soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteena dooda gaaban magaalada beledweyne toddobaadkan waxaa ka dhacay fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle magaalada waxaa laga hirgeliyey mashaariic biyo xireenno oo malaayiin dollar ay ku baxday haddaba dadaalkii lagu bixiyey in magaalada biyaha lagaga difaaco ma lagu guulaystay mise waa lagu guuldaraystay waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoon-yahan cabdulaahi axmed saney iyo ganacsade cadaawe jimcaale maxamed hadalka waxaa ku horreynaya cabdulaahi axmed saney xuseen xasan xuseen dhaqana waa mahadsan tahay iyo baxda v o jaaniska ayna siiyaan guddiga fatahaadda aad iyo aaday u mahadsan yihiin way dadaaleen dadaal weyn oo muuqda ayay qabteen run ahaantii waxaan dhihi karnaa waxqabadkooda wuu guulaystay laakiin waxaa ka tambadiyey oo aan la xakamayn karin wax ka weynaa yimid ayaga laakiin aaday u mahadsan yihiin tan waxaan u sababaynaa waxaya xadkii ka batay marka shay hadduu xadka ka batana lama xadidi karo waa maasanta cabdulaahi cadaawe biyahani waxaa weeye waxaan u aaraynayaa anigu inkastoo biyobaxa fara badan oo kuwa dad fatahaaddan inay dad dhameeyaan oo ummadda qaribaan oo maxaan ku irahdaa way jiri jirtay waa wax hore noo soo maray laakiin hadtan waxa weeye waxa noogu badan ee wax qaribay waa biyo xireenka waxaan isleeyahay biyihii waxaa xiray xiritaanka biyuhu waxaa la rabay in meel ay maraan loo furo keli bay sameeyeen keligu wuxuu qaadaa webigu intuu wado wwna fogeeyey intii loogu talagalay keligu wa fogeeyey laakiin magaaladan wuu ka bixiyey marka waxaa la rabay in biyaha korsocodkaa wadda ay maraan loo sameeyo biyihii korsocodka ahaa waxaa loo dhigay jeekan ama jidgooyo ayaa loo dhigay way is urursadeen ilaa etoobiya ambasiiniyay ka yimaadeen way is koreen de mar qura ayay nagu soo yaaceen oo si aan aqli galahayn magaaladii ugu soo yaaceen ummaddii kala kaxeeyeen dadkii maxaanku irahda kala eriyeen dumiyeen magaaladii waxa weeye marka waa waxaan dhihin lahaa kolley way fiicnaayeen laakiin waxaa xumeeyey biyihii waa la xiray laakiin ha la xiray xaggay marayaan waa in loo helaa biyuhu meelay maraan
waa maasanta cadaawe haye cabdulahi maqlaysaa cadaawe wuxuu leeyahay halkii la rabay in biyaha wadda loo furo biyihii ayaa magaalada lagu xiray haye dabcan horta biyaha sidoodaba ayagaa wadda furto marina leh waxa meesha laga xirana waxaa waaye marinkii oo loo diiday oo la yiri magaalada ayay qaribaan laakiin biyaha marin way leeyihiin oo webigii ayay ku shubaan webigiina nafis weynaa la siiyey oo janisa la siiyey oo magaalada dhanka koofureed kii laga waraabaale shaqada laga qabto waa aragteen ma dhihi karno marin malaha biyaha ma dhihi karno oo biyaha markay ku yimaadaan meeshii laga xiray webigii yay maraan webigeena janis waxaa la siiyey inuu marnaba uusan kor aadin laakiin waxa kasta waa garan kartaa haddii xadka ka baxaan way isbedelaan waa annaga bis ma aha caalamka oo dhan ku dhacdaa sacuudi waa arkaysay baabuur ayagoo wada annaga hadda weli maba aragba biyiyo baabuur wadaba waana roob keliya kusoo rogmaday waxaan marka wax xadka hadday ka bataan waa wax la celin kara maa qarna waa arkaysin waxa ka dhacay wiya maro ma suurtageli karta marka ma guddiga aaday u mahadsan yihiin way dadaaleen waxaan leenahay jasaakum allahu khayran waxaan waa wax idinka batay haye ee haddaan waa maqlaysa wuxuu leeyahay guddigu waa dadaaleen laakiin tanka biyaha yimid ka badan waxaa dhineed fursad weyn ayaa u dhineed oo u banaaneed meesha biyaha waa la xiray waa run way dhaqaaqi waayeen waa run waanu ognahay in wakti hore la qaxlo oo biibaxdii hore kuwii hore duulimaad fatahaadii hore ee naga tagtay hadda ina dhaafto tan ka horreysay magaaladu way ka cilayd laakiin waxaa la rabay wax horta horta waxaad ogaanaysaa wax kasta oo lagu dhaqaaqo wax unbaa ka hallaaba marka waxa weeye nimankaa waxaa laga rabaa oo looga fadhiyaa waa haddii ay haystaan dhaqaalahooga ay haystaan in ay biyahaasi labo mid la sameeyo labo mid in la sameeyo waa iga talo in biyaha faraha laga qaado awalba wayna mari jireen way ummadda may baabi'i jirin guryaha may dumi jirin magaalada tartiib u dhex mari jireen way buuxi jireen kuwa dhifdhifa moogaye ummaddu in badan way ka badbaadi jirtay inay faraha ka qaadaan oy dumiyaan jamalka ama jeetanka ay u dhigan helikeliyo waa qodob qodobka labaad waxaa weeye biyihii korsocodka ahaa ee duulimaadka ayaa ambasiinaya nooga yimid meel ay maraan marin ay maraan biyahaas oo dadku ku qanci kara waa in la helaa haddii la waayo adeer dadkii ku dhamaynayaana ka daayamaan leenaha ha waa saas waa lagu dhimanayaa biyaha cabdulaahi cabdulaahi haye walaalka waxaan weydiinaynaa wuxuu yidhi marin ha loo sameeyo okay marin haddaan u samayno webigay ka weynaaya kor mareen marka ma- makula tahay marin kasta haddaan u samayno waxay haddii xadka ka bataan inuu celin karo marinkaas waayo imkaaniyaadka dadka ay awoodeen waa la garan karaa waa un dhowr mitir oo balacay iyo dhowr mitir oo- oo oo hoose ha la siiyo oo korna ha la mariyo walaalkii waa intaas ula jeedaa haddii asigaas uu buuxsameeyo wixii ka bataan muxuu samayn karaa wuu ku qasban yahay inuu dhinacyada u fataho waa fiican yahay eh, haddii la sameeyo haddii la sameeyo wax un ay ku gudbaan biyaha waxa weeye hatee fatahaad hatee waxbaa naga dhimi lahaa waxbaa naga dhimi lahaa webiga labaad ee mara ee nurxawaad waxa weeye hore u ka xiran yahay wuxuu ka xiran yahay meeshii webigii uga dari lahaayeen biyihii duulahay ee dadka qarribaya ee magaalada dumanay wuu xiran yahay marka ayada nafteeda in loo furo oo loo baneeyo oo iyo naga tagaan waxay jijibinahan jabsharay loo baahan dadku waxay leeyihiin waa u xiran yahay oo meelay ka baxaan ma laha biyi ciqtay isugu yaallaan inta leexdeen ayay waxay aadeen janta ku disho ayay aadeen wax hadda ay marayaan wars- warshadii biyaha amba warshadii sifaynta biyaha ayay marayaan hadda waxa biyaha jidkii ay marayaanaba xiranba oo webiga uga darayeen kanaalkii adduunyada wax kastoo lagu shaqeey waa la tijaabayaa waanu tijaabinay tijaabadoodii waxbaa ka soo baxay tan labaad ma dhihi karo horta ah, ma dhihi karo horta bataatanba ma dhihi karo dhulka aanu joogno soomaalidu waa inay xusiistaa horta marka hore meel kastoo iga dhegaysanayso dadka reer gobolkan u dhashay waa inay xusiistaan geeska afrika boqolkii konton ayaanu koraynaa waa- waa waa deegaanka iyaga ama meeshan uu webigu maro gobolka hiiraan boqolkii konton boqolkii boqol waa etoobiya boqolkii kontonna waa gobolkan hiiraan biyaha ku dhaca ambasiiniya ama etoobiya haddii wax walba laysku dayo in loo dhigo waa hayhaato lama celin karo waa been midda hadda taagan baad ka arkaysaa wi- wax iska keli baxaaya iyo xoogaa yaroo webiga soo buuxsama iyo waxaa waa lala dagaalami karaa laakiin biyaha caynkana oo sanad walba etoobiya nooga yimaada oo la wada ogyahay adeer lama celin karo taasi waa xaqiiqa waxa marka badbaado inoo ah haddii la awoodo weeyaan ilaa ma hayaan lacagtaa sida dadku ay sheegayeen nimankan inay lacagta dhaqaalaha ma haystaan Eh, eh, waa inay xoogaa meel lagu neefiyo la helo oy nooga gudbaan Een, cabdulaahi waxaa laleeyahay eh, dhaqaalo badan ayaa la geliyey biyo xireenada een, dhibkiina weli waa taagan yahay Eh, ma kula tahay dhibka hadda meesha jiro iyo dhaqaalihii la geliyey wax isu dhigmo
Een, dhaqaale xoogan waa la geli waa sax laakiin marka dhaqaalaha la gelinaya waxay ahayd dhib- dhib ka fogaasho Een, adigoo hadda ugu talagalay inaadan dhib ka fogaato waxaa imaan karta in dhibkii aad ku dhacdo dabcan dhib wuu yimid oo khasaaro wuu yimid oo barakac wuu yimid laakiin waa wuxuu ilaahay keenay waxaan een, waa wax xadka ka batay waa sax walaalkay een, etoobiya way naga sarraysaa Een, annaga waa hooseynaa waa- waayo waxay biyaha u u rabaanba inay halkan maraan xiritaanka uu sheegayna waxaa waaye xiritaan oo webigii iyo meelihii marinkii inay maraan loogu talagalay loo ogolaaday waa E, nafisna waa la siiyey laakiin waxaan xadkay ka bateen in la yidhaahdo ma ogi een, in dib u habeen ama dib u een, een, een, een, qorshayn magaalada dhantii lagu sameeyo waa waa shani gooniye laakiin aa, laakiin hadda ma dhihi karno intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan barnaamijka dooda gaaban igala qayb galay cabdulaahi axmed saney iyo cadaawe jimcaale maxamed inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
sanad xuseen xasan dhaqane ayaana soo jeedinayay dooda gaaban halkaad weli nagala socotaanna waa washington haatana waxaad ku soo dhowaataan dhakhtarka weydii kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaana marti ku ah dhaktar cali khaliif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada indhaha dhakhtarka waxaa ku howlgalaa xarunta caafimaadka ee maka iyo specialist ee magaalada muqdisho barnaamijka uuna qabtay goor sii horraysay dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cudurka kataragta oo ka mid ah cudurrada indhaha kadibna wuxuu ka jawaabayaa su-aalaha dhegaystayaal lala soo xiriiray cudurka kataractiga ah oo inta badan maarata ii sheeg dadka da'da ku badan waa in baliisha isha uu fuulo caad kaas oo keenayo in qofka araggiisa uu yaraado waxaana lagu arkaa inta badan dadka da'da afartan iyo inta badan dadka ka sii waaweynba waa lagu arki karaa inta badan waa age waa wax da la xiriiro waa aragta maanta hadii la yidhaha indhaha la fiiqaya dadka badana waa dad da'dooda afartan intii ka sarraysa imaanayso waxyaabaha kaleoo keeni kara waxaa ka mid ah jugta jugta ayadana waxay ka mid tahay waxyaabaha inta badan keeno waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha keeni karo ultraviolet light ama iftiinka oo normaliga annaga aan wax ku aragno mid ka sarreeyo kale wuu keeni karaa sidoo kale wuxuu noqon karaa dhaxal dhiyuutoda chromosomal abnormalityga in maaragtay hididisidaha waalidiinta ay isbedel mushkila ka timaadoo kale way keeni kartaa waxaa kaloo keeni karo in maarata isheg radiation fara badan taa oo dhib u geyn karto dn ada oo ama seeliska ay ka samaysan tahay dhalada qofka caadka qabo waxaa lagu garan karaa astaamo ah in araggiisa uu yaraada saan hore usoo sheegnay iyo in iftiinka uu dhibo waana astaanta kuwaad oo dadka caadka qaba lagu arko iftiinka aad ayuu u dhibaa araggiisana inta badan wuxuu yidhahdaa waxaa aragga ii fiican wakhtiyada maarata ii sheeg sida habeenkii oo kale ama markuu ku jiro meel mugdi ah waxaana lagu gartaa oo kale oo ka mid ah astaamaha cudurkaas caadka ah qofka inuu mar walba galaas uu qaato masalan oo kale lix bil kadib saddex bil kadib qofkii galaas araggiisa maadaama uu degaayo wuxuu qaadanayaa galaas wuxuu leeyahay shalay ookyaalkii waa ku fiicnaa laakiin dhowr bil kadib kuma aan fiicnaanin ookyaalkii waxaana keenaya caadka oo mar walba soo koraayo waxaana qofkaasoo kale u roon in marka ay taasu dhacdo in la siiyo daawooyin loogu talagalay oo biyahaas dejinayo marmarka qaarna qalliin waa loo samayn karaa yaxya abubakar cali waxaan joogaa deegaan weynaha madiine dhakhtarka waxaan weydiin lahaa cuncun fara badan iyo ilin ayaan isku arkay araggaygan waa yaraaday dhakhaatiir aan u tagayna elerjig ayaa qabta ayay dhaheen marka xasaasiyadda aragga ma la yareen karaa dhakhtarka su-aashaas ayaan weydiin lahaa xasaasiyadda waxay ka mid tahay maarata waxyaabaha iyadana nugu badan oo dadka inta badan ay ka cawdaan xasaasiyaddu dabcan qofku daawo inta la siiyo la yidhaahdo maanta daawadan isticmaal xasaasiyadda way kaa baaba'aysaa ma jirto laakiin wakhtigaas ayadao ay xasaasiyaddu hayso unbaa ay xasaasiyaddu ka yaraanaysaa dan kadib bilo ama maarata iisheeg sannado kadib inay xasaasiyaddii kusoo kacdo ayaa laga yaabaa xasaasiyaddu indhala'aan ay keeni kartaa waa haddii qofka intuu iska daawin waayo haddana uu ku daro inuu maarata iisheeg uu xoqo xoqitaankaas asaga ah waxaa ka dhalan karo dhibaatooyin fara badan marka waxaan ku talin lahaa in dadka xasaasiyadda ay qabaan xasaasiyadda elarjiga ay iska daaweeyaan ishuna ay ka daayaan marmarka xasan cabdulaahi ibraahim waxaan joogaa madiina degmada wadajir su-aasha aan weydiinaya doctoorka waxay tahay balaysha isha la geliyo taa oo indhaha ay gishtaan ragga ama dumarka labadaba ay wada isticmaalaan wax dhibaataa ma keeni kartaa oo aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay waxaan u malaynaa bukaanadaas xataa naguma yaro oo xarunta maka ah speciality center waxaa inoogu yimid gabar contact lens xirneed oo maarata isha contact lensigana asagana wuxuu ka mid yahay waxyaabaha lagu daaweeyo aragga oo kale marka waxaa ka dhalan karo contact lensigaas la gashanayo inkastoo ay dhibaatadeeda maarata isha saas u badneen in ay dhalato wax la yidhaahdo corneal pressure in corneadu ay xoqonto marka dhibaato weyn ayay keeni kartaa bukaanadiina soo marayna xataa waxaan xasuustaa bukaan aan mar hindiya u diray waxaa ka mid ah in maarata isha corneal total ulcer ay ahayd oo maarata dalkan wax looga qaban waayo marka waxaan ku talin lahaa weliba dadka elarjiga iyo xasaasiyadda qabo in cadasaad laasiqa waxyaabaha carabiga lagu yidhahdo ama ingilishka contact lensiga in ay joojiyaan ilaa inuu dhakhtar u soo qoray mooyaane inta badan waxaa dumarka waxay u xirtaan xarago dhib uu leeyahay marka intii laga fogaan karo ha laga fogaado cabdinaasir cabdiqaadir abubakar gobolka shabeellada hoose khaasatan afgooye doktoorka waxaan weydiinayaa qof la dhahay daawo khaliin iyo ookiyaal looma samayn karo marka maxaa lagu samayn karaa ruuxaas qofka haddii inta la baaray oo dhaqaatiir u tagay oo loo sheegay inaan waxba laga qaban karin oo araggiisana uu liito adduug kraterial iyo waxbay u samaysteen waxaa jira waxa la yidhahda blind ama indhoola ama cam iyo low vision oo ah dadka oo araggooda uu yaraaday dabcan qofkaas haddii uu low vision yahay wuxuu u baahan yahay maarata isha meelo lagu xanaaneeyaa jirto oo dadkaasoo kale rehabilitation loo sameeyo oo lagu ogaado lagu ilaaliyo waxaana la siiyaa qalab oo magnivirus ah sida telescobic iyo maarata shaqalabyadaasoo kale qofkaasoo kale aad u anfacayso oo wax ku akhrin karaa marka waxay ku xiran tahay qofka xaaladiisa in la ogaado oo la bahro taasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar cali khaliif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada indhaha intaan dhegaystayaal mar kale kulmi doono silaa iyo nabadgelyo galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leeyahay markana dhankii muusiga haddii aan dib u jallecno waxaan idin soo qabanayaa heestan ay qaadayso asbaloof الساحل ونقعد للتلحيسة حبي يسو سيرة سيرة ون وحلال سيرة سيرة ون يا حتيست سيرة سيرة ون heestaasi ay qaadisay fanaanada asmalloof waxay ugu dambeysay idaacaddeenii galabtii wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandure iyo nabadgelyo